markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida microfonka waxaa london kasoo diyaariyay wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil
sida ay qaramada midoobay sheegtay dhowaan qiimeyn ay samaysay dadka soomaaliyeeda u baahan gargaar deg deg ah waxaa lagu qiyaasay toddoba dhibic toddoba milyan oo qof hal milyan dhibic afar milyan oo caruur ah ayaa looga baqayaa inay soo wajahdo nafaqa darri ba-ani halka afar dhibic siddeed milyan oo ka mida dadka soomaaliyeed ay soo foodi saari doonto cunto iyaraan la-i barnaamijkeenna martida microfonka waxa aynu ku eegaynaa dadaalka ay dowladda soomaaliya waddo ee la xidhiira arrimaha abaaraha barnaamijkana waxaa inoogu marti ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo xubin ka ah golaha shacabka soomaaliya dhowaana loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bani aadnimada ee dowladda federaalka soomaaliya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane cabdiraxmaan marka hore kuna soo dhowow barnaamijka waa mahadsantaha cabdixaafid idinka idaacadda v o a dhowaan waxaa lagu magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha abaaraha bal nooga waran halka ilaa iyo iminka aad wax marinayso bismillahi raxim runtii sidii xafiiskan noo kugu magacaabay waxaan ka howlgalnay dhowr dhinac oo isku jira dhinaca koowaad waxaan ka howlgalnay in aan adduunka u qeyla dhaamino si loo kordhiyo gargaarka la xiriira gudmudka abaaraha lacagta ay dalbadeen un k iyo hay-adaha internationalka ay ka shaqeeyeen markii la isku daro siay uga jawaabaan toddoba milyan iyo toddobada boqol ee warbixintaada ku sheegtay abaaruhu saameeyeen wuxuu ahaa hal bilyan iyo afar boqol oo milyan oo dollar markii aan xafiiskan la wareegnay waxay haysteen boqolkiiba sideed oo keli ah laakiin dadaalo iyo xidhiiro iyo wadahadallo iyo kulamo iyo intaas ku jirta oon labadii bile lasoo dhaafay aan wadnay maanta oo aan qaabilay ergey gaarka ee soomaaliya u qaabilsan xoogaha guud ee qaramada midoobe wuxuu ii sheegay in uu gaaray gurmadkii lacagtii iyo deeqihii lasoo daayay dowladuhu aan la kulanay iyo ballanqaadyadii ay fuliyeen ou gaaray boqolkiiba afartan iyo shan weli waxaa dhiman konton iyo shan boqolkiiba gaab ayaa jira taas waa ka howlgalnay midda labaad aan ka howlgalnay welina waan ka howlgelayna oo waan wadnaa midda labaadna waxay ahayd xagga isku xirka iyo iyo wada shaqaynta waxaan coordinationka la yidhaahdo oo laba dhinac leh dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay si wada jira uga shaqeeyaan arrimahan waa tahay cabdiraxmaan dadka loo gurminayo iyo hay-adaha un-ka dhexdooda iyo hay-adaha internationalka naftooda wada shaqaynta in laysku abaabulo oo la xoojiyo qodobka labaad oo ka howlgalno ah isagani waxweyn baa noogu qabsoonay waa tahay tan maamul goboleedyada waynu u imanaynaa dhowaan booqasho ayaad waxaad ku tagtay deegaano dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo la xidhiidha abaaraha degmada baar dheere ayaa ka mid ah deegaanadaasi aad booqatay ee ugu dambeeyey maxaad ku soo aragtay wallahi waxaan kusoo aragtay xaalad bini aadamnimo aad u xanuun badan dad xoolihii iyo beerihii ay ka la-deen abaara ka soo qaxay meel maciisadaan aysan jirin meel bannaan oo magaalada bannaankeeda ah guryo cooshasha looga dhisay hooyo soomaaliyeed oo siddeetan jira oo ninkeedii ka xanuunsan yahay oo canugeedii ka baahan yahay oo meelay ku sheegto risaqi cunto aysan jirinin xaaladtaasaan soo arkay baardheel waxa ila socday wafdi ee ka socda dowladda qatar qatar jaarati la yidhaahdo hay-adda samafalka qatar iyo safiirkeeda yaa ila socday halkaas ay ka qaybiyeen raashin maalintaas ayna ballan qaadeen inay xooji doonaan beri qadka zoomka ayaan kula hadli doonaa hay-adda ninka ugu sarreeya madax kale oo u n ka socota inay kordhiyaan gargaarka bini aadanka marka xaalad insaani ah oo bini aadan oo runtii aad iyo aad u xanuun badan aan kusoo arkay taasaana keenaysa inaan qeeladhaanta iyo gargaarka aan u raadinayna dadkaas tabaaleysan aan joogtayno hari habeen aan ka shaqayno waa tahay ilaa iyo iminka maxaad hesheen oo la taaban karaa oo aad noo sheegi kartaa waa midda aan kuu sheegay gargaarka loogu talagalay soomaaliya in looga jawaabo boqolkiiba sideed ayuu joogay ilaa hadda afartan iyo shan ayuu marayaa taas macnaheedu waxa waas boqolkiiba soddon iyo toddobo ayaa korodhay gargaarka intee loogu talagalay taasoo ah afar boqol iyo iyo konton milyan oo dollara hadeertaan la aruuriyey si looga jawaabo gurmadka degdega ee dadku abaaraha ay saameeyeen marka waxaan dhihi karnaa inay dowladdii soo noqotay waa la socotaa doorasho xilli doorasho oo aad u dheer oo aad u dhib badana la galay oo dadkii madaxdii dalka dhanba ay xoogga iskugu geeyeen sidii dalkan doorasho si nabada ku dhacda loo qaba lahaa taas waxay keentay in aad looga mashquulo arrimihii gurmadka abaara marka madaxweynaha markii la doortay madaxweyne xasan sheekh wixii ugu horreeyey oo tillaabtii ugu horreeyey oo qaaday wuxuu ahaa inuu arrintaas ii xil saaray inaan ka aan dadka soomaaliyeed ugu adeego gurmadka adduunka aan ula hadlo tiina haddeertaan waxaan is leenahay maalin maalin ka dambaysa runtii dadka jawaabta ay ka bixinayaan dadka deeqaha bixiyaa way soo kordhaysaa waxaan rajaynaynaa in aan heli doono gargaarkii looga jawaabi lahaa gurmadka abaaraha oo dhammaystiran hadduu ilaha yiraahdo markaas lacagtan aad iminka ku dhawaaqday ma idin soo gaadho gacanta ma ku haysaan dabcan lacagta waxaa la siinayaa dowladda soomaaliyeed accountkeeda ma gelayse hay-adaha iyo samafalka ah kuwa un-ka kuwa internationalka n g o ga la yiraahdo oo caalamiga iyo kuwa maxalliga ah intaas oo dhan dowladda soomaaliyeedna lacaga soo gaaray way jiraan laakiin mar kastaba hay-adahaas ayagu takhasuska u leh khibradana u leh agabkooda iyo agaasiinkoodana isku aadan yahay ayaa hawsha qabta marka hay-adaha marka ma loo diray iyaga ma gaadhin lacagtii oo ma ku hawlgelayaan saasay ii xaqiijiyeen maanta markii aan la kulmay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey toddobaadkii aynu soo dhaafnay cabdiraxmaan waxaad gaadhay puntland oo aad muuqatay goboleedka puntland waxay fureen sanduuq dhaqaale oo loogu ururinayo deegaanadaasi ay abaaruhu saameeyeen dhaqaale ma jiraa qorshe midaysan oo haddii ay noqoto puntland iyo haddii ay noqoto maamul goboleedyada kaleba aad kula shaqaynayso oo aad ka wada socotaan waa midda aan ka bilownay ha way jiraan waa midda aan ka bilownay puntland gobolada kale intooda badan qaybo kamida ayaan field trip ama aan soo booqday dadka abaaraha dadka ay sida gaarka meelaha sida saameynta xoogga le abaaraha uga jirto buuliburtaan ka bilaabay hirshabelle ka tirsan baydhabaan ka bilaabay cafwan oo ka tirsan koonfur galbeed oo xataa wefdigii madaxweynaha uu tegey xerihii soo booqday buuliburta oo hirshabelle ka mid aan tegey gedo iyo oo laba meel aan ka tego baardheere iyo iyo iyo doolo waan tegey oo ka tirsan jubbaland waxaan qorsheynaya haddeertaan inaan aan galmudug aan ayadana aan aan tegi doono dabcan somaliland haddii aan tegi karo waan waan tegi lahaa laakiin maamulka ayaan ogolayn in la tago runtii intaasoo dhanna waxaan u soconno waxay ahayd kow inaan horta aan kor u qaadno waciga ku aadan iyo ka warqabka xaaladda abaaraha dadka soomaaliyeed iyo iyo adduunka deeqada bixinaaba ay ka warqabaan oo soo tabin xaaladda dhabta ah oo meesha ka jirta labo wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inaan xoojino runtii puntland aadan noo kaga soo dhoweeyey shirweynahan kala qayb galnay oo ay ka qayb galeen dowladda maamulka puntland shacabkii qaybihiisii kala duwanaa culummadii bulshadii rayidka ahayd ganacsatadii runtii oo oo shaqo fiican halkaas ka socoto waxaan rajaynaynaa maamul goboleed kastaba hawshaas oo kale inaan isla qabanno si ay u adkaato oo u xoogaysato wada shaqaynta taasoo oo gelinaysa rajo gelinaysa in dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadii federaalka wada shaqaynaya in adduunka ka jawaabista uu ka jawaabayo baahida dadka soomaaliyeed way dhiiro gelinaysaa wayna kordhinaysaa taageerada la siinayo marka taasna waa hawl kale oo xooggeeda aan hawsha daxadoo kaloo hayno waxa waaye in dadka ka shaqaynaya samafalka hay-adaha un-ka kuwa internationalka kuwa maxalliga ah in caqabadaha hortooda laga zuuliyo oo hadday raashin keenayaan iyo haddii ay deeq kale si kale ku bixinayaan iyo dadka ay u gargaarayaan caqabado badana iska imaan kara caqabadahaas naftooda inaan kala shaqayno inaan ka zuulino marka xafiiska howlo badan oo haya midda afaraad oo kaleo haynana waxay tahay inaan madaxda dowladda siino strategic advice ama talabixin istraatiiji oo ku aadan si ayso maxaa keen abaaraha soo noqnoqda see looga bixi karaa see xal waara lagu heli karaa su-aashaasi waata dambe ee aan usoo socdo laakiin inta aanan ku weydiinin iminka intii aad socdaalka ku jirtay ee aad qiimaynta waday dad intee leeg ama caruur ha u badnaadaana ayaad aragtay oo xaalkoodu macaluul taagan yahay oo laga cabsi qabo inay uba dhintaan baahi ama qaarkood ba u dhinteen meelaha aan tegaba meel aan kusoo arkin dad caruura macluul ay saamaysan ma jirin keliya xataa ma ah isbitaal banaadir aan tegey oo xamar ku yaalo oon kusoo arkay ilmo yaryaroo badan oo ay macluusha saamaysay oo kuwa isbitaalka soo gaara ah waxaan dhihi karaa isku celcelis laba boqol oo lolaana waan arkay oo macluul ay saamaysay runtii xaalad adagna waaye sideedana ina ogaato waa cabdixaafid oo dadka soomaaliyeedna ogaadaan boqolkiiba sideetan dadku ay abaara sameeyeen waa dadka nugul waa yeelka haweenka caruurtay u badan yihiinba marka dee waa xaalad insaani aad u dhib badan saas daraadeedan aan aan dad qof kastoo soomaali ah waxaan aan ugu baaqayaa in ay dadkaas walaalahooda ay gargaaraan waa tahay su-aashii kale aan usoo socday ee aad qayb ee ka taabatay waxay ahayd sida aynu dee ka war hayna cabdiraxmaanow intii soomaaliba jirtay dadka soomaalida waxaa kusoo noqnoqonayay oo ay ka cabanayeen biyo la-aan gaar ahaana xiliyada ay roobabku aanay de'in waxaynu ognahay dabcan in dalka ay ammaandarra ka jirtay inay jiraan meelo badan oo aan dowladdu gaari karin oo tusaale ahaan al-shabaab ay ka talisaa marka meelaha laga yimaado dowladda federaalka soomaaliya ee iminka la doortay ma jiraa qorshe cad oo ay ka leedahay in howlahaas wax lagaga qabto tusaale ahaan in la sameeyo biyo xidheenno oo muddaxileedkeeda u qorshaysan ma ogaa karo oo hadda dowladda qorshaheeda dee in xukuumad la dhiso xukuumaddana ay markii la ansixiyey ay la timaado oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay la imaadaan qorshihii ay ku waajilahayeen caqabadaha iyo waxkaqabadka dalka u yaalay ay u baahan tahay laakiin aniga iyo xafiiskayga waxa aan rabna inaan qabanana waxay tahay inaan madaxweynaha iyo xukuumaddaba aan siino tala qaran oo istraatiiji ah oo ku aadan se maxaa keenay inay abaaruhu soo noqnoqdaan markii hore abaaraha soomaaliya tobankii sana maray dhici jireen laakiin hadda sida aad la socoto afartii sanaba maray dhacaan oo koo tobankii laba kun iyo koo tobankii way dhaceen lix iyo tobankii toddoba iyo tobankii way dhaceen laba iyo labaatankiina way dhaceen saadaashaatay ku socotana inay shan iyo labaatanka ama lix iyo labaatankan ay dhici doonaan waxa keenayana waxaa loo tiiriye ugu muhiimsan isbeddelka cimilada iyo xaalufinta deegaanka ee dadka soomaaliyeed ay ku hayaan isbedel isbeddelka cimilada oo ka imaanaya dowladaha waaweyn ee warshadaha leh wasakda ay cirka u dirayaan saas daraaddeed waxaa laga yaabaa abaarta xataa inay labadii sana mar noqotay soo dhowa haddaan hadda wax laga qabanin saas daraaddeedaan rabnaa annaga inaan madaxda qaranka siino talabixin istraatiiji haddiiba fursaddaas aan helno oo ku aadan waxyaalaha keena sida looloo arrintaas loo dawey karo oo xal loogu heli karo iyo xal oo hadda kumeel gaara oo haddataan dhibaatada tahay in wax laga qabta iyo xal waara oo mustaqbalka sidii waxaan u soona noqonaya in laga gaashaanta ah madaxda qaranka mar walba waxaa haysata mudnaan kale oo ay isleeyihiin aaday u culus tahay oo amnigii iyo siyaasadii iyo dastuurkii iyo ciidan dhismihii iyo amisom bixinteedii waxyaalahaas ba u yaalaan marka annaga waxaan isku dayi doonaa inaan waxyaalahaas lagala mid dhigo oo qorshe muhim oo istraatiiji oo danta dalka iyo dadkaba sida kuwa kale midnaan loo siina loo siiya inaan ku riixna isku dayi doonaa hadduu leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane cabdiraxmaan cabdishakuur adiga mudan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa marti inoogu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo xubin ka ah golaha shacabka soomaaliya dhowaana loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha arrimaha bani aadnimada ee dowladda federaalk soomaaliya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo cabdiraxmaanba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil